subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda ee saaka iyo caalamkaoo idinkaga imaaneysa washington waa aroornimo khamiisa bisha agoosto waa siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaabanee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggana internetka ee v o a somaali dot com idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida etoobiya oo sheegtay in aysan daawado ka noqon doonin arrimaha ka socda gobolka waxay ahayd arrin ay runtii aad iyo aad uga fiirsadeen oo macnaheedu ahaa ay leeyihiin gobolkoo dhan bay dab surayaan haddii ciidamo iyo la keeno oo soomaalidu arrintan waa ay ku degdegtay annaga soomaaliya iyo amnigeeda dhiig iyo dhaqaale iyo wax kastaan ku bixinnay in qolo kale la keeno oo hadda qolo kale ay amniga geeska afrika ay waxyeello ku samayso ka yeeli mayno sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ururada u dooda xuquuqda dadka soo galootiga iyo shaqaalaha dalka kanada oo ka wada xaajoonaya sidii markaasi sharci lagu siin lahaa dadka sharci darrada ku jooga gudaha waddankaasi qodobo kale ayaad maqli doontaan sidoo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida taangiyada ciidamada israa'iil ayaa gunta u galay magaalada khan yunis ee koonfurta gaza ku taalla arbacadii shalay islamarkaasina duqeyn waxa ay ka geysteen qaybo badan oo ku yaala marinka gaza kadib dagaalo qaraar oo dhex maray ayaga iyo dagaalyahanada ka tirsan xamaas dadka deegaanka khan yunis ayaa sheegay in taangiyada israa'iil ay si lama filaana usoo galeen bartamaha magaalada khan yunis ayagoo intaasi ay ku darayaan wararka in ciidamada israa'iil ay amreen dadkaasi inay ka baxaan bariga magaalada taasi oo ku qasabtay qoysas badan inay si dhaqso ah uga cararaan guryahooda halka kuwo kaleetana ay markaasi bannaanada ay weli ku go'doonsan yihiin ilaha caafimaadka ee gaza ayaa xaqiijiyey in duqeymahaasi shalayta lagu dilay ugu yaraan soddon iyo afar qof oo falastiiniyiina duqeynta ka dhacda khan yunis ayay saraakiisha caafimaadka sheegeen in lagu dilay koob iyo toban ruux magaalada bartamaha ku taala ee deerul balax ayaa halkaasi oo ugu yaraan waxaa la sheegay hal milyan oo qof ay gabaadsanayaan ayay saraakiisha caafimaadku sheegeen in duqeynta ciidamada israa'iil ay ku bartilmaameedsadeen guryo dad barakacayaala ay ku sugnaayeen kaasoo sideed qof ay ku dhinteen xerada nasarataad ee bartamaha magaalada marinka khaza saxafi lagu magacaabo maxamed caabid rabo iyo sidoo kaleeta gabar la dhalatay ayaa ka mid ahaa dadkii lagu dilay duqeyn lagu bartilmaameedsaday hooygooda wasaaradda caafimaadka ee gaza ayaa sheegtay in dilka wariyahaasi cabduraabi uu noqonayo kii boqol toddobaatan iyo labaad ee gaza lagu dilo kadib duqeymaha ka soconaya halkaasi waxaana la sheegay in tiradaasi boqol toddobaatan iyo labada qof ee wariye ee la dilay ay tahay wixii kasoo bilowday toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii hore ina dhaafay howlgalka iiraan ee qaramada midoobey ayaa arbacadii sheegay in kooxaha xurtiyiinta yeman ay ogolaadeen in doonyo iyo sidoo kaleeta maraakiib gurmad ah ay gaaraan markab wada shidaal saliidda ceeriin ah oo ku gubanaya badda cas kadib markii ay maleeshiya ka tirsan xurtiyiinta weerareen toddobaadkii hore kabtanka oo wata calanka griiga ayaa wada ilaa iyo hal milyan oo barmiil oo saliid cayriin ah saraakiisha markabkaasi ayaa ka digay in saliidaasi ay ku daadanayso badda ay keeni karto in mid ka mid a khataraha ugu weyn ee dhinaca deegaanka ah uu soo food saaro caalamka qoraal ka soo baxay xafiiska howlgalka iiraan ee qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in ayadu oo markaasi la tixgelinayo walaaca dhinacyada bini'aadanimo iyo deegaanka ay ansaarullaahi oo ay ula jeedaan xuurtiinta ay aqbashay bay yidhaahdeen in doonyo iyo maraakiib gurmad ah ay u tagaan markabkaasi burburaya afhayeenka xuurtiyiinta yeman maxamed cabdulsalaam ayaa arbacadii u sheegay wakaaladda wararka ee reuters inaysan jirin wax xabad joojin ah balse oo keliya ay kooxdu ogolaatay jiidista markabkaasi shidaalka ah ee sonian la yiraahdo kadib markii dalal badan oo caalamka ah oo kooxdaasi la soo xiriiray ay taasi ka codsadeen warkii dunidana waa naga intaa washington ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal dowladda ethoobiya ayaa si adag uga hadashay xaaladaha ammaan ee gobolka geeska afrika iyo weliba waxay ugu magac dartay walaaca ay ka qabto xilligan kala guurka ah ciidamada midooda afrika ee ku meelgaarka ah ee soomaaliya jooga ee admis kuwaasi oo lagu bedelayo howlgal cusub war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ethoobiya ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin halista ka imaan karta hanaanka ay haatan wax u socdaan taasoo ay sheegeen in ay khatar amni ku keeni karto guud ahaanba gobolka haddaba war-saxaafadeedkaasi ethoobiya kadib ayaa waxa aan khadka telefoonka kula xiriiray gobolka virginia cabdiqafaar cabdi wardheere oo bartay cilmiga horumarinta deganna gobolkaasi ugu horreyntiina waxa uu ka warramayaa bal war-saxaafadeedkaasi waxay ahayd arrin ay runtii aada iyo aada uga fiirsadeen oo macnaheedu ahaa ay leeyihiin gobolkoo dhan bay dab surayaan haddii ciidamo iyo la keeno oo soomaalidu arrintan waa ay ku degdegtay annaga soomaaliya iyo amnigeeda dhiig iyo dhaqaale iyo wax kastaan ku bixinnay in qolo kale la keeno oo hadda qolo kale ay amniga geeska africa ay waxyeello ku samayso ka yeeli mayno bay bay ku goodiyeen waxay kaloo leeyihiin annaga iyo soomaalida wadahadal baaba noo socday oo horumar baan ka samaynay wadahadalkaas marka waxaa loola aaday colaadahaas iyo maba garan karnay leeyihiin loomana baahna waddanku wuxuu ubaa gobolku wuxuu u baahan yahay in amni iyo iyo nabad iyo wada shaqayn iyo lagu soo rogo maahane uma baahna hadeertaan xasilo xasilooni daro horle iyo uma baahna etoobiyana waxay u taagnaanaysaa inay xasiloonida gobolka ay ka shaqayso marka nuxurkoodu intaas weeye way macnaha soomaalida ku handadayaan leeyihiin annagaa ku habboon xasilinta dhulkaas awana dhiig iyo dhacaanba naga galeen waxay kaloo leeyihiin waxay aada walwal uga qabaan mishinkan cusub oo hadda atmis bedelaya oo awsom loo baxshayna isagana welwel baan ka qabnaa bay leeyihiin sida ay wax noqon doonaan waa hagaag marka xiisadii dabcan ethoobiya iyo u dhexaysay dhinac markii la fiiriyo dalka masarna meesha way ka muuqataa oo dowladda masar durbaba soomaaliya waxa ay la samaysatay xiriir maxaan ku rahdaa laba geesood ah heshiis durbaba ay markii ugu horreysay afartan sano dowladda masar ay soomaaliya magaalada muqdisho ka soo dejisay saanad military taana sidee bay baasiinka ugu sii dari kartaa xiisaddii u dhexaysay awalba soomaaliya iyo ethoobiya ee badda ku saabsanayd haddaan cid kale baasiin ka wadin soomaaliya arrintaasi baasiin ku shubi mayso soomaaliya hadda waa tii cunaqabataynta hubka laga qaaday waa qaran madax bannaan cid allaaliya ciday doonaan bay hub ka soo iibsan karaan ku kaalmayn kara tababari kara rasaasta iyo waxyaabaha hadda laleeyahay labadan dayuuradood waa wadeen oo kale hadda wax weynba maahayna waa keeni karaan marka horta taas waxaad moodaa ku deg deg iyo brobaganda inay tahay in la yidhaahdo soomaaliya maxay hub u keensatay soomaaliya masar iyo turki iyo ciraaq iyo carab kasta iyo rijinka iyo cid kasta heshiis bay la geli kartaa horta taas layskuma hayo laakiin su-aashu waxa weeye waxaan o dhan horta maxaa keenay soomaalidu ciidan xoog badan ma leh marka inay xulafadeeda raadsato oo qoob iyo qaylo isku dafto oo ay meel kasta marto waxaa keentay markii lagu xadgudbay soverentygeeda amase madax banaanideeda lagu xadgudbay oo dalkii nuus heshiis lala galay oo yidhi dal gaaraad noqonaysaan oo waxaan nabadii baan qaadanayna horta waxaasaa keenay marka wax kasta waxaa ku fiican tahay inaan loo noqdo waxa meesha maxaa meeshaas waxa gaarsiiyey mana u muuqato hadda soomaalidu dab hor loo ay shiraysa male aan ahayn inay cid allaaliya ciday doonto heshiis la geli karto ciddii dhibsanaysaa iyaday taasi u taalla waa tahay ethoobiya waxay kaloo sheegtay inay aada uga walaacsan tahay isbeddelka ciidamada admis ee haatan meesha ka baxaya ee loogu talagalay nabad ilaalinta soomaaliya iyo ciidamadan kaleta miishinkan cusub ee haatan ayaga bedeli doona dabcan ethoobiya markii la fiiriyo xoogaa xataa way ka duwaneed ciidamada kaleta nabad ilaalinta soomaaliya u joogo gobolada qaarkood ayay joogtay oo dowladda muddooyinkanba ay lahaayeen waa inay ka baxaan marka maxay noqon kartaa hadallada ethoobiya ee wasaaraddeeda arrimaha dibadda waxay noqon kartaa inay yidhaahdaan annagu soomaalida wax badan baan gelinay waa ka duuduubanaynaa wixii hadda ka dambeeyana inay cadow u arkaan oo ciidamadooda iyo waxooda iyo kala baxaan marka meeshaas waxaad moodaa in loo baahan yahay soomaalidu inay si fiican uga baaraadegto oo ka farabuuxsato oo ay fiiriso habka ay u kala guranayaan soomaaliya iyo etoobiya ciidamo badan baa waxay ka joogaan dholalkaasaad arkayso ilaa iyo gedo iyo bay iyo bacool iyo dhulkaasoo dhan ciidankooda waa joogaa deris baan soomaalidu waa deris waa isla ooli doonaa oo hadda dad kala guuraya maahin marka mar kastaba soomaalida waxaa looga baahan yahay inay arrimaha xasaasiyadda noocan oo kale leh ay si tartiiboo miyir leh oo aan caatifadi ku jirin ay ay ay ula xisaabtanto markaasna la fiiriyo nidaamkan cusub oo hadda atim isbedelaya awsom iyo sida dawladaha kasoo qaybgalaya iyo qaab qaabkay uga soo qaybgalayaan iyo waxaasoo dhan in si tartiibahoo xasiloon oo african union iyo security councilka iyo soomaalida qarannimadeeda dadka maaragtay madaxda soomaalida iyo waxoo dhan laysla ogyahay nidaamkaas atmisna lagu bedelo etoobiyana wixii ay ka saarayso iyo wixii lagu bedelayo iyo ay ay si miyirsan oo xeeladaysan oo sharciyaysan in loo ititibiya u baahanta marka ay leeyihiin indhaha kama fiirsanayno oo ethoobiya ma u dulqaadanayso dhammaan tallaabooyinkan maxaa la gudboonay qaadaysa etoobiya wax tallaabo weyn oo aan ahayn gorgortan ay kula jirto masar ma ahee wax kale ma jiraan iyo inay soomaalida cadaadis saarto oo ay markaas ay bilowdo inay u kala dab qaado ama dhex gasho goboladeedii iyo dowladihii yaryarka ah oo federaalka ahaa iyo waxaasoo dhan inay isku daydo inay siyaasadeeda iyo maaragtay inay tashwiish ku furto oo waxyaaba noocaasoo hoose oo iska dagaal hoosaada maahane mid ciidan iyo mid military waxaad moodaa inay ugu dan leedahay oo keliya masar inay ogaato inay ka warqabto waxay samaynayso adduunkuna la arko oo sida inagu markii ay ugu xadgudbeen soverentygeena aan qoob iyo qaylo isugu darno adduunka dhan u marnay intii oo kale ay hadda samaynayaan oo waxay leeyihiin annagana sidii oo kale adduunka nala arka masar baa duleedka iyagii kasoo laabatay masarna runtii ma aha jacayl ay soomaali u qabto hadda ciidamada iyo rasaasta u geyn mayse e waxay diidaysaa baddaas cas iyo meesha baabalmandab laga galo in albaabkaas ay maaragtay etoobiyaan iyo ciidamo horle iyo wax kale soo fadhiistaan marka etoobiya lafteeda danbaa masar lafteeda dan baa ugu jirta inay waardiyeysato badda cas oo aan halkaas baabalmandab iyo gacankan cadmeed inaan la khashkhashin oo ciidan military sida etoobiya oo kale iyo aanu soo fadhiisan marka waxyaabahaasoo dhan bay salka ku haysaa laakiin ma aha tallaabo military hadda ma aha waxaad moodaa mid siyaasadeed iyo mid waxa la yidhahda diplomatic offensive inay qaadayso oo maaragtay diploma dagaal diblomaasiyadeed inay rabto inay masar ku furto
kaasi waxa uu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo bartay cilmiga horumarinta isla markaasina ah falanqeeyo ka hadla arrimaha siyaasadda gobolka virginia isagoo ku sugan ayuuna khadka telefoonka iigu warramayay ururada u dooda xuquuqda dadka soo galootiga ah iyo shaqaalaha dalka kanada ayaa wado dadaalo sharci lagu siinayo dadka sida sharci darrada ah ku jooga wadankaasi ururadaasi ayaa faraya xubnahooda in ay tagaan xafiisyada xildhibaanada iyo sidoo kaleta wasiirada laga soo doorta xaafadahooda si ay ugu qanciyaan muhiimadda ay leedahay sharci siinta dadkan waxaa jira qorshayaal ay wado dowladda oo sharci lagu siinayo dadkaasi ka shaqeeya halkaasi gaar ahaana kuwa beeraha iyo caafimaadka ku taxalluqa laakiinse ururada u dooda dadka soo galootiga ah waxa ay dalbanayaan in dhammaan sharciga la siiyo dadka shaqeeya ee aanan magangelyada ka helin wadanka kanada dadka qaarkood ayaa rumaysan in sharcisiinta dadkaasi shaqaalaha ah ay faa'iidooyin badanay u leedahay kanada marka laga eego dhanka bini'aadanimada iyo tan kobaca dhaqaalahaba haddaba wariyaha v o e da ee dalkaasi kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrintani waxa uu ka wareystay abukaate cabdulaahi bare wool oo ka mid ah ururada walkers action center oo ah urur hoostaga ama ay hoostagaan in ka badan hal dhibic shan milyan oo shaqaalaha islamarkaasina u ololeeya arrimaha soo galootigaya shaqaalaha ugu horreyntii waxa uu weydiinayaa halka uu marayo dadaalada ay wadaan dadaaladii waa wadnaa waxawaaye dadkii weli sharci lama siinin dadkii qaarkood ma shaqaysan karaan dowladdii baan barashargaranaynaa waxaan wadnaa xildhibaanadii oo qof kastaba mataqaanaa meesha communitiga ay degan yihiin wasiirada mataqaanaa muxuu ahay kan immigration gaar ahaan inaan barashar saarno oo dadka meeshaan degan oo ilaa iyo haafa milyan dhaafaya oo beeraha ka shaqeeya oo duqowda ka shaqeeya oo aan sharci haysanin oo aan mataqaanaa muxuu ahay haysanin in sharcigooda la siiyo dowladda gacanta ay ka saarto ayaan rajaynayna haduulahadan idinka walkers action center ahaan dadaalo badan aad wadeen oo dadka sogolootiga ku saabsan iyo shaqaalahuba xubnihiinna waxaad farteen inay u tagaan xildhibaanada iyo wasiirada ee laga soo doorto halka ay degan yihiin arintaas oo dadka ay u tagayaan xafiisyada xildhibaanada iyo wasiirada maxay ka tari kartaa sharcisiinta dadka aanan sharci ku lahayn wadanka xuseen waa mahadsan tahay waa su-aal aad u fiican dadka mataqaanaa annaga workers action center waxaan wakiil ka nahay hal milyan iyo laba boqoloo kun marka annaga codsigeenna waa in la tixgeliyaa dowladda doorashay rabtaa codkeenna ayay ku tartamayaan marka annaga waxa aan ka codsanna waa inay hirgeliyaan dadka sharciga la siinayana waa dad shaqaalo ah oo beeraha ka shaqeeya oo mataqaanaa duqowda ka shaqeeya waaye waxaa loo tegayaa ninka qolo kastaba communitiga ay degan tahay xildhibaankoodii ay u tegaan wasiirada ayaa loo tegayaa waxayna doonayaan in codkeenna si ay u helaan cadaadis ayaan saaraynaa waa tahay marka dadaaladiina ilaa hadda maxaa miradhala oo ka soo baxay kulata dadaaladeenna hadda maanta waa fariisanay waxaan ka fariisanay status for all oo ku saabsan dadkaas aan sheegay ku sheegay oo shaqaalaha ah oo mataqaanaa muxuu ahay shaqada haya waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysana hadduu idhaahdo ujeeddada aan leenahay si aan u gaarno waxawaaye ma aha wax fudud marka waxaan rajaynaynaa hadduu idhaahdo dagaalka inaan sii wadno oo aan ku guulaysana ayaa rajaynayna hadduu idhaahdo insha allah waata ugu dambeyntii dhanka soomaalida marka laga hadlayo dhalinyaro badan ayaa timid oo qaarkood sharci ku yimid lakin waxaa jira kuwa aanan wadanka sharci ku lahayn arrintaas sidee bay u saamaysay iga soomaalida qaxooti badan ayaa yimid oo mataqaanaa dalal kala duwan ka yimid arintaasna waa wadnaa weliba tarxiilka in laga joojiyo oo lagu daro dadka sharciyeynta la siinaya lagu daro dadkan qaxootigaahna gacan weyn ayaan siinaynaa si loo aqbalo oo qaxootinimadooda codsigooda loo aqbalo soomaalida gaar ahaan waxa waaye waxay ku soo galeen siyaabo kala duwan ay kusoo galeen muxuu ahay meelo kala duwan ay kusoo galeen halkaan ay joogaan waa isdhiibeen qaxootiya isku dhiibeen sababo kala duwan isku dhiibeen laakiin waxaan rajaynaynaa hadduu idhaahdo inaan ku guulaysana hadduu idhaahdo aqbaladooda abukaate cabdulaahi barre wool oo ka mid ah madaxda ururka walkers action center oo ah urur ay hoos tagaan in ka badan hal dhibic shan milyan oo shaqaale ah islamarkaasina u ololeeya arrimaha dadka soo galootiga u warramaya wariyaha v o eda canada xuseen nuur xaaji aragtiyaha muhiimka ah ee ay dadka doonayaan in ay ku horumariyaan dadkooda iyo dalkooda ayaa la sheegayaa in inta badani ay ka yimaadaan fikirka dadka wax qora ama kuwa wax markaasi horay loo qoray dib u eega si ay markaasi bulshada ugu faahfaahiyaan aadan salaad oo loo yaqaano aadan badiic ayaa waxa uu ka mid yahay dhallinyarada wax qorta oo turjinta haddana waxa uuna uu turjumay buug la magac baxay qaayo soor buuggaasi ayaa lagu soo bandhigay magaalada nairobi ee dalka kenya horeyna waxaa u soo bandhigay doctor jasim suldaan oo u dhashay dalka qatar haddaba wariyaha v o eda nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa waxa uu la kulmay aadan salaad aadan badiic wuxuuna ka waraystay buuggan iyo wuxuu yahay aragtiyaha muhiimka ah ee dadka bini aadamkaahi ay doonayaan inay ku horumariyaan dalkooda iyo dadkooda inta badan waxay ka soo baxaan fikirka dadka wax qora ama dadka wax horeo la qoray iyagu markaa dib u eega oo markaasi ka faa'iideeya si ay ummadda uga faa'iidaysato mid ka mida dhallinyarada wax qorta islamarkaana turjuma afafka kala duwan gaaraan afka carabiga ingiliiska iyo soomaaliga ayaa ka mida buug soo jiitay oo magaalada nairobi lagu soo bandhigay buuggaasi oo la yidhaahdo kaayasoor oo uu qoray aadan salaad oo loo yaqaano aadan badiic buuggana waxaa markii hore qoray waraaga caanka ee doctor jasim suldaan oo u dhashay waddankaasi qatar waxyaabaha buugku xambaarsan yahay iyo waxa uu doortay mawduucan isagoo buug horena turjumay ayuu v o eda uga warramay aadan badiic
waa mahadsan tahay mudane yaasiin waa ku faraxsanahay runtii inaan maantay marti yaan u ahay v o a buuggan ugu horreyn sida aad magaciisa ka aragto waa buug markiisu hore carabi ku qoraa kadibna aan soomaali u turjumay wuxuu ka mid yahay bugaag hore oo aan turjumay oo afar gaaraya buu shan ku yahay waana buugga ugu dambeeyay hadda soo baxay marka buuggani runtii wuxuu dood ka qabaa ama dood gelinayaa waxaa loo yaqaano horumarka bulsheed maxaa horumar bulsheed noqon kara madaaraha dhaadheer iyo mashaariicda iyo wixii la halmaalaba waxaa la dhahayaa iyo dhaldhalaalka waxay noqonayaan horumar mise horumarkaasi waa horumar dhalanteeda ee waxaa horumar ah kan wax soo saarka leh ay ummaddu iyadu wax la soo baxayso doodiisa ugu muhiimsan hortay halkaasay tegaysaa sidoo kale waxa uu doodiisu ku qotontaa buuggan wuxuu leeyahay horumarka bulsheed mar walba waxa uu ku xiran yahay habfikirka bulshada sida ay bulshadu u fikirayso sida ay bulshadu tusaale ahaan maxay ka aaminsan tahay aqoonta shaqada sidee bay aragti noocya bay ka haysataa muwaadinimada shaqo noocya bay ka haysataa diinta maxay ka haysataa fikir nooce ah waxyaalahaas oo dhan ayuu wuxuu usoo qaadanayaa runtii tusaalayaal wax ku ool ah waxa uuna doodiisa saarayaa in mar walba habfikirka bulshada in xoogga la saaro oo la bedelo si horumarku marka isu bedelo qoraaga soomaaliyeed brofesor maxamed siibad oo isagu tilmaamayey waxyaabaha soomaaliga in laga saxo u baahan iyo sida habboon ee ereybixinta loogu samayn karo si tayada afka soomaaliga loo sii horumariyo ayaa waxa uu yidhi afkeenna hooyo ma dhiman laakiin dhaawac fiican baa ku yaal dhowr kelmadooda afkiinna ka saara oo bedela si aa uga qayb qaadataa noloshiisa ereyga wiig wiig ama sitimaan ama usbuuc horta dila oo maxaa ku beddeshaan toddobaad sitimaan waa talyaani satamaane toddoba maalmood usbuuc waa af carabi waa toddobadii buu ka hadlaya wiig waa ingiliish af soomaali baa haysataa toddobaad ku dheh ereyga luqad dila iyadana maxaa ku beddeshaan af af soomaali af carabi af ingiriis luqadda hebel iyo tuura erey kaleeto baan idinku caawinayaa oo wuxuu dilay saddex erey oo af soomaaliya ereyga xanuun xanuun af carabiga alam biyuu ahaaba pain waa dareen xanuun haddaa maqasho waa dareen ma aha cudur siday ahaan jirtay af soomaaliga maanta maxaynu maraynaa ereyga xanuun ayaa wuxuu dilay bugto jiro cudur intaba waa dhinteen ninka xanuun baa ku dhacay marka soo celiya maxaa idinku caawinaya bugaagtaasoo kale aad akhrido oo erayadii af soomaaliga ahaa waayo waxaa marka ninka turjumay af soomaali buu ku turjumayaa ingiriiski ma raacayo carabiga haddii ahaydna ma raacayo marka waa idin dhiiri gelinayaa bugaagta qaata akhriya labrary waxaa jirta maraykanka daraasad bay ka sameeyeen dadka multimillionareska ah iyo dadka professorada ah ee jaamacadaha ka dhiga nin walba oo multimillionare ama professora gurigiisu wuxuu leeyahay library marka daraasad bay waxay ka sameeyeen ma intuusan multimillionareka noqon amaba professorka noqon baa librariga uu lahaa mase markuu noqday buu yeeshay waxaa la isku raacay in qofkaasu markiisi hore uu library yeeshay wax akhriskiisaa badnaa buugu gataba library gurigiisu dhigtaa gurigiisu dhigtaa gurigiisu dhigtaa wuuna akhriya aqoontii way gashay hadduu damcana waa ku noqdaa waxyaabahaasaa marka keena qofku inuu kobco nolosha nooc jahadu raba ujees doctor jaasim suldaan bugaag badan oo uu qoray inta badan wuxuu ku salaysan yahay si aduba tilmaamayso waxyaabaha nahdada la yidhaahdo ama markaasi baraarugga oo dalka qatar si fiican uga shaqeeyay markaad qoraalkaaga fiirisay ama markaad turjumaysay ood xulanaysay maxay dadka soomaalidu ka baran karaa marka waxaan isleeyahay buuggan waxaa runtii laga baran karaa casharo waaweyn oo oo ay ugu muhiimsan tahay kow habfikirka bulshadeennu inuu isbedelo tusaale ahaan marka ay shaqada joogto shaqada bulshadu xirfadda leh adduunka wadamada horumaray dadka gacanta yani shaqada xirfadda gacanta wax ka qabta oo gacan ku-xooglaha ah waa dadka ugu macnaha badan ugu maamuuska badan ugu waxtarka badan ummadaha kale laakiin innaga cagsi baynu nahay waa la yasaa waa la bahalkayaa waxay ka turjumaysaa markay hab fikirkeena liita waxyaalaha la rabo inaan iska bedelnay ka mid tahay runtii wax laga baran karaa oo kale guud ahaan hortay wacyigeenna bulsheed inuu siyaado in inaysan ina hodin dhaldhalaalkan iyo baabuurtan quruxda badan iyo dhismayaashan quruxda badan eenu horumarka u aragno laakiin markii su-aalo saxa layska weydiiyo dhammaantood ay noqonayaan wax aanu soo guurinay ama soo dhoofsanay laakiin wax inagu aan soo saarnay aysan ahayn marka waxaa laga baran karaa runtii in bulshadu ay qiimayso ama ay la xisaabtanto dadka ay dooranayaan marka la joogo shaqada ee ku aadan aqoonta ee ku aadan muwaadinnimada cadaaladda qiyamkaas oo dhan sida aanu u aragno inaynu dib ugu laabanno baan ka baran karaa aad ayadu mahadsantahay aadan salaad aadan badiic xuseen xuseen wardheere v o a nairobi
waa tahay markana dhinacii heesaha ayaan ku wada yaranasanaynaa idaacaddi guud ahaanna heeskaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waa sahre cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale hawada ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo